بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى درس الكبائر kitaabka imaam adahabi waxa aynu soo gaarnay kabiirada altaasica walarbacuun qaala alimaamu adahabi raximahu اllah wuxuu ciwaan uga dhigay alkhuruuju biاsayf wاltakfiiru biاlkabaa'ir baabkaani laba arrimood buu ka hadlaya alkhuruuju in lagu baxo bisayfi seef inta la qaato dagaal lagu iclaamiyo waxa weeye dadka xukaamta oo waxa weeye u taliya markaas waddanka islaamka waatakfiiru in la isku gaalaysiiyo bilkabaa'ir kabaa'irta qofka ku dhaca in la yidhaahdo waa gaal labadaa arrimoodba ma aha arrin wanaagsan waana min alkabaa'ir labadubana ma bannaana marka waxa uu ka wadaa qaybta hore alkhuruuju bisayf ay manhaju lkhawaarij manhajulkhawaarij ayaa wuxuu yahay oo ay qabaan nimanka firaqu daalla oo la yidhaahdo alkhawaarij oo inoo imaan doonta waxa ay qabaan oo usuushooda ka mid ah in waxa weeye lala dagaalamo oo lagu baxo oo lagu jamhadeeyo oo dagaal lagu iclaamiyo haddii ninka xaakimkaa oo markaa xukumka haya uu jawr sameeyo oo uu dulmi galo in waxa weeye marka ugu horraysa way gaalaysiinayaan ka bacdina waxay ku iclaaminayaan dagaal markaa haddaba ikhwaani fillaah bal aynu si fiican u fahanno baabkan uu u guntay imaamu dahabi raximahullah iyo sida uu adilada u keenay aynu si fiican u fahanno ka bacdina markaas ayaynu wixii aynu ku dari karno oo tacliiqa ku daraynaa qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin war xadgudub ha samaynina haddaad dadkii muslimiinta ah tihiin ilaahay ma jecla in la xadgudbo oo kuwa xadgudba ilaahay ma jeclaa mar hadduuna ilaahay jeclayn markaa waa arrin dembiya oo weyn oo min alkabaa'ira wa qaala tacaalaa waman yacsi allaha wa rasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina qofkii ilaahay iyo rasuulka caasiya waxa uu ku dhacay baadinimo cad haddaba markaa labadaa aayadood istidlaalka uu istidlaalsanaya waxa weeye awalan ictidaaga lama rabo inaad xadgudubtid xadkii ilaahaya rasuulka kuu dejiyeen oo diinta islaamka kuu jidaysay ha dhaafin inaad markaa siday khawaarijtu u dhaaftay oo la dagaalameen cali ibna abi taalib cuhmaan a'immadii markaa jirtay oo ay gaalaysiiyeen tii oo kale ha ku dhicin haddaad taasoo kale ku dhacdid oo ictidaagaa waxa weeye waxaad noqonaysaa qof xadgudbay qof xadgudbayna ilaahay ma jecla waman yacsi llaha wa rasuulahu qofkii ilaahay rasuulka caasiya ilaahay rasuulku waxay jideeyeen in waxa weeye la la adeeco ciddii markaa waxa weeye xukumka haysa oo muslimiina inaan lala dagaalamin in waxa weeye loo sabro inta ay muslimiin yihiin inta ayna gaaloobin in loo sabro siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam markuu caddeeyey oo saxaabada la dardaarmay oo uu yidhi waxaa ahaan doonta umaraa dalama oo dulminaysa dadka oo dhibaato samaynaysa tacrifuuna wa tunkiruun wanaag bay samaynayaan oo aad aqbali doontaan oo wanaaga waxaad inkirtaanna waa ku arki doontaan ee qofkii xumaanna waa samaynayaa wanaagna waa samaynaya saxaabadu waxay idhaheen rasuulka ilaahi miyaanu la dagaalamaynin oo ka qaadaynin xukunka laa buu yidhi ha la dagaalamanina xataa taraw kufran bawaaxan ilaa aad aragtaan gaalnimo cad oo aan shaki ku jirin oo waadixa ood ilaahay agtiisa deliil idiin noqota amaa inaad qofkaa iska gaalaysiisid oo markaa hawadaada raacdid adigoon deliil u haysan adiga oo aan usuushii ahlusunna waljamaaca raacaynin usuushii salafu saalix ridwaanullaahi calayhim adoon raacaynin haddaad qofkii iska gaalaysiisid waxaad ku dhacaysaa manhajulkhawaarij manhajulkhawaarij ayaad ku dhacaysaa markaa haddaba bal axaadiidta aan akhrina markaa uu keenay imaamu dahabi oo baabkan uu u guntay wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man qaala liakhiihi qofkii walaalkii ku yidhaahda ay liakhiihi almuslim ukhuwanimada halkan laga hadlayo waa islaamnimada qofkii walaalkiisa muslimkaa qofkii qof muslima ku yidhaahda waayo almuslimu akhulmuslim weeye mar haddii labada qof ay leeyihiin laa ilaaha ila allah muxammedun rasuulullah waa walaalo islaamnimadii baa walaalaysay qofkii walaalkiisa muslimka ku yidhaahda yaa kaafir gaal baa tahay faqad baa'a bihaa axaduhumaa labadoodii mid unbay gaalnimadii ku dhacaysaa oo la noqonaya oo gaaloobaya haddii kan lagu sheegay oo aad tidhi gaal weeye uunan markaa ilaahay agti gaal ahayn kii yidhi baa gaaloobaya waayo axaadiid kalaa caddaynaysa qofku markuu yidhaahdo qofka muslimkaa gaal baa tahay gaalnimadii ereygaasi samadu aadaya samadaa laga xidhayaa dhulkuu ku soo noqonayaa waa laga xidhayaa albaabada midig iyo bidix buu eegayaa meeluu aada markuu waayo ayuu kii la yidhi gaal baa tahay bay aadaysaa gaalnimadii hadduunan xaq u lahayn in la yidhaahdo gaal baa tahay ouna gaaloobin ilaahay agti kii yidhi bay ku soo noqonaysaa isagii baa gaaloobaya haddaba ikhwaanii fillaah arrintaa waa arrin khatara weeye bal ka warran qof walbow naftaada miisaan saar qof baa waxaad tidhi waa gaal hadduunan qofkaasi ilaahay agti gaal ahayn adigii baa gaaloobaya gaalnimaduna waxa weeye waa gaalnimadii uu qofkii ku dhaco waxay baabi'inaysaa camalkiisii uu weligii soo shaqaysanayey waayo qofku mar hadduu gaalooba acmaashiisii hore oo dhan waa burburayaan oo shirki iyo gaalnimu ku dhacayaa walciyaadu billaah waa arrin khatara weeye marka nebigu wuxuu leeyahay qofkii yidhaahda walaalkii gaal baa tahay faqad baa'a biha axaduhuma waa xadiis saxiixo muttafaqun calayh min xadiidi cabdullaahi ibni cumar radia allaahu canhuma wuxuu deliil marka xadiidkaa u yahay inaan qof muslima oo ashahaadanaya inaan la odhan karin gaal baa tahay ilaa inay ku caddaata gaalnimadaa mooye marka yaa ku caddaynaya gaalnimada waxaa ku caddaynaya oo xujada ku oogaya oo u caddaynaya hadduu qofku la yimaadoba wax lagu gaaloobo waxaa u caddaynaysa culummada kibaaruulculamaa ma aha ducaadda ma aha ardayda ma aha ragga dhallinyarada ay shaqo kuma leh kibaaruulculamaa baa loo celinaya haddaba ikhwaanii fillaah maanta saaxada waxaa socota wax fitana oo dadkii waa la yswada gaalaysiinaya war qof walbow naftaada ka feker war qof walbow naftaada iyo aakhiro waxaad la tegaysid ka feker oo waxa weeye waxaan gaalnimada iyo takfiirinta fitnatu takfiir culummadu waa ka digeen oo aad bay uga digeen in la isgaalaysiiyo waayo ikhwaani fillaah qofka markii la isgaalaysiiyo waxaa imaanaysa fitan iyo dhibaataa dhacaysa mashaakil baa dhacaya weeye haddaba marka imaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi waqad warada fii sifati alkhawaarij aathaarun kathiira waxaa ku soo aroortay tilmaamaha iyo calaamadaha lagu garta khawaarijta aathaar badan ayaa ku soo aroortay axaadiis badan wakhtalafa annaasu dadkiina waa isku khilaafeen fii takfiirihim gaalnimadoodii waa la isku khilaafay bal u fiirsa wuxuu imaamu dahabi ku leeyahay alkhawaarij oo firaqu daalla ah oo nebigu yidhi sida axaadiidta inoo imaanaysa waa kilaabu naar naarta eeyada naarta weeye oo waa kuwa ugu xun dadka naarta gelaya haddana saxaabadii ma ay gaalaysiin markii la weydiiyey xataa sida sugnaatay aathaarta saxaabada cali ibnu abi daalib iyo markii la weydiiyey miyaynan gaalo ahayn markaasuu wuxuu yidhi gaalnibayba ka carareenba waxayba ka cararayeenba oo khawaarijtu u a ka cararayeenba gaalnimay ahayd ee way khaldameen oo nusuus bay ku khaldameen sidaa daraaddeed ma ayna gaalaysiinin salafu saalix ridwaanullaahi calayhim iyagoo ku soo duulay oo cuhmaan dilay oo caliyi dilay oo saxaabadii laayey oo cid walba laayey haddana lama gaalaysiin bal waxay yidhaahdeen oo salafu saalix ku ijmaaceen inay yihiin firaqu daalla nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiidtiisa kuma cadda inay gaalo yihiin laakiin inay baadi yihiin oo naar gelayaan baa ku cad nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min alramiya diinta waxay uga dhex baxayaan sida gamuunka marka la gamayo qaansada su uga boodo aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meel walba ood khawaarij ku aragtaan dila oo laaya waa muttafaqun calayhi oo bukhaari iyo muslim baa werinaya waana sida bukhaari iyo muslim ay werinayaan min xadiidi cali bni abi daalib radia allahu canhu haddaba markaa iyadoo la yidhi ha la laayo lama gaalaysiin ee dembiga ay gelayaan iyo sharkooda ayaa dadka laga qabanayay laakiin lama gaalaysiinaynin sidaa daraaddeed khawaarijta inaad tidhaahid waa gaalo lama oggola laakiin waxaad leedahay waa firaqu daalla waa niman kharriban diintii islaamkabay khilaafeen manhajkii saxaabaday khilaafeen manhajkii salafu saalix bay khilaafeen laakiin ha gaalaysiinin waayo lama hayo kibaarulculamaa iyo a'immadii ma ayna gaalaysiin wa qaala fiihim nebigu wuxuu yidhi iyagana haddana ka yidhi sharu qatlaa taxta adiimi asamaa waa kuwa ugu shar badan wax la laayo ay macnaha wax qof la dilo oo sharkiisa loo dilo kuwa ugu shar badan weeye khayru qatlaa man qatalahu man qataluuhu qof la dilana waxaa ugu khayr badan qofkay dilaan qaala alimaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi faalkhawaariju nimanka khawaarijta la yidhaahdo mubtadicatun waa mubtadiciin weeye waa firaqu daalla mustaxilluuna dimaa maxay mubtadaca ku noqdeen qaacidadan waa inaad fahamtid ikhwaani fillaah maxay khawaariji mubtadaca ku noqdeen mustaxilluuna addimaa dhiigga muslimiintay bannaysteen waatakfiir dadkana waa gaalaysiiyeen yukafiruuna waxay gaalaysiinayaan oo gaalaysiiyeen cuhmaan wa caliy cuhmaan waa gaalaysiiyeen calina waa gaalaysiiyeen wa jamaacatu min saadaati asaxaaba raggii saxaabada ugu waaweynaayoo dhan rag badan bay gaalaysiiyeen haddaba markaa imaamu dahabi qowlkiisaa waxaynu ku fahmaynaa inay yihiin khawaariji mubtadicatun laakiin aan la gaalaysiinaynin oo ay yihiin niman xun oo dariiqii salafu saalix khilaafay oo firaqu daalla inay yihiin laakiin inaan nidhaahdo waa gaalo nooma bannaana waayo a'immadii ma gaalaysiin oo way ka joogsadeen wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah waxaa laga wariyey buu yidhi isxaaq alasraq can alacmash can ibni abi owfa qaala wuxuu yidhi waa cabdullahi ibni abi owfa waa saxaabi wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaan ka maqla yaquulu odhanaya alkhawaariju kilaabu nnaar khawaarijta nimanka la yidhaahdo waa kilaabu nnaar waa eyada naarta weeye imaamu axmed baa werinaya iyo ibnu maaja waana xadiis saxiixa sida sheikha albani raximahullah uu ku caddeeyey fii saxiixi aljaamic iyo waxa weeye sunan ibnu maajaba wuxuu kaloo yidhi waxa wuxuu wariyey waxaa laga wariyey sidoo kale saciid ibnu juhmaan ayaa wuxuu yidhi waa taabici waxaan u galay buu yidhi dakhaltu calaa ibni abi owfa cabdullaahi ibni abi owfa wa huwa makfuufun ay isagoo indhabeelay makfuufku waxa weeye ay maxjuubulbasar isagoo indhabeelayoo waayeelaan u galay waa saxaabi weeye fa qaala wuxuu yidhi man anta kumaa tahay qultu waxaan ku yidhi saciid ibnu juhmaan qaala wuxuu yidhi maa facala waaliduka waalidka aabbahaa muxuu sameeyey qultu waxaan ku yidhi buu yidhi qatalahu alazaariqa waxaa dilay nimanka la yidhaahdo azaariqa waa firqatun min alkhawaarij alazaariqa waa firqo ka mida khawaarijta ayaa la odhan jiray fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu owfa lacana allaahu alazaariqa ilaahay ha naclado kuwaa kuwaas firqadaa daallada ah ilaahay ha naclado qatala allaahu ilaahay ha dilo alazaariqa tuma qaala wuxuu yidhi xaddatanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku ilaahay wuxuu noo sheegay annahum kilaabu nnaar naarta inay yihiin eeyada naarta qultu waxaan ku yidhi buu yidhi taabicigii alazaariqa ma kooxdaa keliya fa qaala wuxuu yidhi alazaariqa waxdahu miyaa fa qaala wuxuu yidhi markaa cabdullahi bni abi owfa alkhawaariju kullaha khawaarij oo dhan waa kilaabu naar say u dhan yihiin ayaa kilaabu naara ee ma aha inay kooxdaa keliya yihiin imaamu axmed baa werinaya iyo waxa weeye ibnu abi caasim fi sunna waana xadiis xasana sida sheikha albani ku caddeeyey fii kitaabi sunna libni abi caasim uu ku caddaynayo haddaba marka waxay axaadiidtaana ku tusaysaa inay khawaarijtu yihiin ahlunnaar oo manhajkooda iyo ficilka ay iyo ictiqaadkooda naar lagu gelayo laakiin lama gaalaysiin waa inaad gaalnimada iska jirtaa laakiin ogaataa oo ictiqaadaa inay yihiin khawaarij firaqu daalla oo waxaa weeye naarta lagu gelaya manhajkooda iyo caqiidadooda maantana waa joogaan adduunka oo aad iyo aad bay u badan yihiin manhajkooda iyo waxa weeye usuushooda markaan sheegno ayaad fahmi doontaa ma aha muhiimadda inaan dhahno hebel iyo hebel baa ka mid ah laakiin usuushooda inaad baratid baa muhiima markaad usuushooda baratid qof walba oo usuushaa isticmaalaya oo usuushaa la yimaada iyo caqiidadaa manhajulkhawaarij buu ku socdaa iska ilaali marka xadiidka ku xigaa wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah imaamu dahabi raximahullah waxa uu yidhi waxaa kaloo nebiga ka sugnaatay inuu yidhi cabdullahi ibni abi owfa iyadana laga warinayo yuqaatiluuna alkhawaarij iyagoo la dagaalamaya khawaarij ayuu wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebigaan ka maqlay oo yaquulu odhanaya duubaa liman qatalahum duubaa waa shajarun fi ljanna ama jannadana waa lagu idlaaqaa ay waxay janna u sugnaatay qofka khawaarij dilay wa qataluuhu ama ay dileen macnaha ninka la dagaalamay oo khawaarijta laayey ama isagaba ay dileen kaasaa janna u sugnaatay waana xadiid xasana imaamu axmed iyo ibnu abi caasim fi sunna ayuu ku warinayaa wa xasanahu sheikh albaani raximahullah waxa weeye fi kitaabi asunna libni abi caasim haddaba ikhwaani fillaah imaamu dahabi intaasuu ku gaabsaday oo waxa weeye uu kaga hadlay manhajulkhawaarij baabkan oo dhanna wuxuu u guntay manhajulkhawaarij adilada ku soo aroortay inuu kaaga digo haddaba markaa nimankan manhajkooda horta waa arrin cad inay mubtadica yihiin goormay bilaabatay markaa oo ay arrintoodu bilaabatay waxay leeyihiin culummadu nimankaani waxay bilaabatay oo manhajkoodu uu bilaabmay markii nebiga calayhi salaatu wassalaam uu qaybinayey khanaa'imtii xunayn nin la odhan jiray dulkhuwaysira ayaa nebiga waxa uu ku yidhi icdil icdal fa innaka lam tacdil cadaalad samee buu yidhi nebigu markuu xoolihii qaybiyey ayuu dadkii waxa uu siiyey araygii iyo xoolihii faraha badnaayoo nimankii mushrikiintaa laga furtay ayuu odayaashii quraysh isagoo oo fadxi maka islaamay isagoo soo jiidanayo mu'allafatulquluub la yidhaahdo ayuu wuxuu siiyey xoolo badan markaasuu wuxuu yidhi ninkaani tani caddaalad ma aha nebiga qabiil baa qaaday ilma adeertiisuu xoolihii siinaya markaasuu intuu nebiga u yimid oo ku soo dhiiraday ayuu wuxuu yidhi war caddaalad samee caddaalad ma aadan samayn way xake buu yidhi nebigu hooggaa kugu dhacee haddaanan anigu caddaalad samaynin yaa caddaalad samaynaya khaalid ibnu weliid iyo rag waxa weeye saxaabadii ag joogay waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow ii fasaxaan qoorta ka ridee markaasuu yidhi iska daa lacallahu yusallii waxaa laga yaabaa inuu tukado ma u jeedaa nebigu ninkaa dhan haddee ninka nebiga ku yidhi caddaalad ma aad samayn oo saa samaynaya nin iimaan lama aha waa nin faasiqa laakiin nebigu wuxuu u diiday dilkiisii inuu waxa weeye tukadaa laga yaaba ee inaga daa oo islaam uu yahay haddaba marka manhajkooda ninkaasaa ugu horreeyey baa layidhi markuu jeensaday ayuu markaa nebigu sii sheegoo wuxuu yidhi ninkaa dhabarkiisa waxaa ka imaan doona ey manhajkiisa waxaa ku soo bixi doona caqiidadiisaasoo kale kuwa wata oo khawaarij sifaadkeediiu markaa nebigu sheegay haddaba manhajkooda iyo usuushooda waxaa ka mid ah ictiqaadu kufri faacili lkabiira qofku hadduu kabiira ku dhaco way gaalaysiiyaan haddaba marka kabiire in qofka lagu gaalaysiiyana ma bannaana ilaa inuu xalaashado mooye oo waa ka digeen culummadu imaamu dahabi iyo kayrkiiba markay ka hadlayaan kabaa'irta waxay leeyihiin kabiirada qofku markuu ku dhaco labaa loo qaybinayaa inuu waxa weeye kabiiradaa xalaashado masalan qof buu dilay khamri buu cabbay waa sinaystay wax walba kabiiro kasta oo aynu soo marnay haddii uu xalaashado oo yidhaahdo waa ii bannaan tahay inaan saas sameeyo waa gaal mukhrij canilmilla weeye waa gaaloobaya oo laa qiimata lahu haddii laakiin uunan xalaashan ee yidhaahdo maaragtay ilaahana soo hanuuniyo oo hawadiisa uu raaco oo waxa weeye uu waxyaalo kala deliishanayo siday dadka maanta islaamkaa u badan yihiin lama gaalaysiinayo oo ahlusunna waljamaaca waxay qabaan inaan la gaalaysiinaynin ilaa uu xalaashado kabiirada laakiin iyagu waxay qabaan oo usuushooda ka mida manhajulkhawaarij inuu qofku kabiira hadduu ku dhaco agtooda waa gaal sidaa daraaddeed baad arkaysaa maanta markaad nima dadka khawaarijtaa ay aad weydiisid maxaad u gaalaysiinaysaan xukaamta muslimiinta waxay leeyihiin kabiiray ku dhaceen oo way dulmiyeen oo diintiibay diideen oo dadkiibay laayeen oo ma xalaashadeen xalaalba sugi mayaan waxay leeyihiin bes annaga agteeda waa gaala nimanka markaasaa waxaa imaanaysa markay gaalaysiiyaan inay haddana la dagaalamaan oo waxa weeye markaa ay xalaashadaan inay la dagaalamaan wuxuu kaloo manhajkoodu ku taagan yahay oo ka mida usuushooda alghuluwu fi ddiin diinta ayay aad iyo aad ghuluwi ugu sameeyaan oo waxa weeye cibaadadoodu way badan tahay oo nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam taxqiruuna salaatakum maca salaatihim salaadda ay tukanayaan markaad aragtaan waad la yaabaysaan oo waxaad odhanaysaan dee innagu salaaddeennuba salaad waxa weeye aan fiicnayn wey iyagu laakiin salaadooda cibaadadooda aad bay u fiican tahay waxaa kaloo ka mid ah waxa weeye maaragtay taxkiimul hawaa hawadooda ayay raacaan ee nusuusta ma raacaan aayadaha qur-aankaad u sheegaysaa axaadiidtaa u sheegaysaa waa diidaya wuxuu raacayaa aayadaha mutashaabihaah wuxuu deliishanayaa aayadaha caamkaah aad iyo aad waxay u deliishadaan aayadaha caamkaah oo waxa weeye nusuustii u celin mayaan tafsiirkii saxaabada wuxuu soo qaadanayaa waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun markaad taraahid waayahaya aayaddan seebay u fasireen salafu saalix saxaabadii see u fasireen cabdullaahi ibnu cabbaas see u fasiray ma kaa yeelayo may buu ku leeyahay aniga tafsiirka saxaabada yeeli mayo waxa weeye qofkan ilaahay baa yidhi hadduunan ku xukumin waa gaal macaalaasaf ashadiid aayaddaa waxay u deliishadaan xukaamta keliya laakiin markaad tiraahid qowlkan awaman waa min alfaadi alcumuum ee adiga laftigaagu naftaada ku xukun diinta oo gurigaaga ku xukun markaa waxa weeye wuu diidaya oo markaas waxa weeye wuxuu u deliishanayaa xukaamta keliya waana tafsiir khalada in loo deliishado aayadahan dadka xukaamtaa keliya ma aha inaan xukaamta difaacayno oo xukaamtu hadday khalad ku dhacaan waxay leeyihiin dariiq loo maro waxa weeye ahlusunna waljamaaca looga dayanayo axaadiidtii nebiga iyo dariiqii saxaabada salafu saalix ridwaanullaahi calayhim dariiqii ay u mareen baa loo marayaa sidii loo islaaxin lahaa sidii wanaagga loogu sheegi lahaa sidii waxa weeye xaqa loo loo tusi lahaa iyadoon dariiqyada laga caayin iyadoon la gaalaysin ayaa xaqa loo bayaaninayaa culummadaana iska leh ee ma aha ragga ardada ah ragga ducaadda waxa weeye iyagu dadka inay xaqa tusaanoo wanaagga sameeyaan baa la rabaa laakiin waxa weeye arrimaha masiirka iyo arrimaha waaweyn waxaa loo daynayaa culummada ayaa loo daynaya usuushooda waxaa kaloo ka mid ah istixlaalu dami almuslimiin dimaa'u almuslimiin waxay xalaashanayaan dadka muslimiintaa dhiiggooda dagaal bay ku iclaaminayaan waalkhuruuju cala asultaan idaa jaara ow dalam qofka suldaankaana haddii uu dulmi sameeyo ama uu xadgudbo waxay ku iclaaminayaan dagaal oo way la dagaalamayaan wayna gaalaysiinayaan haddaba sidaa imaamu imaamu dahabi raximahullah u caddeeyey oo waxa weeye maaragtay ugu ciwaanka inoogu ciwaanka inoogu sameeyey alkhuruuju bisayfi watakfiiru bilkabaa'ir ayuu manhajkoodu ku dul wareegayaa inay dadka gaalaysiiyaan inayna waxa weeye maaragtay ay la dagaalamaan dadka markaa xukumkaaya haddaba ikhwaanii fillaah waa in la iska ilaaliya manhajulkhawaarij oo aan lagu degdegin qof islaama inaad gaalaysiisid war qof ashahaadanaya oo laa ilaaha ila allah leh muxammadun rasuulullah ha gaalaysiinin ka joogso haddii marka adigu aadan cilmi u lahayn oo markaas aadan caalim mujtahida ahayn war ka joogso ha gaalaysiinin waayo sababtu waxa weeye xataa hadduu qofkaani gaalnimo ku dhaco innaga arday baan nahay inooma bannaana inaan gaalaysiinno qof islaama sidaa daraaddeed baa arkaysaa dadka dhallinyarada iyo shabaabka iyo dadka caamada iyo waxyaalaha maanta waxa weeye fadhi ku dirirka lagu qarribay ma aha inaynu dhex roorno diinteenna iyo caqiidadeenna inaynu raacno usuulu ahlusunna waljamaaca aynu raacno usuushii salafu saalix ridwaanullaahi calayhim mar walba markaan leeyahay ahlusunna waaljamaaca aniga qasdigaygaan u jeeda waxa weeye usuulu saxaaba saxaabadii iyo taabiciintii iyo waxa weeye salafu saalix weeye ma aha sida dadka maaragtay nin walboo suufiya maanta iska leeyahay ahlusunna waljamaacaan ahay taa ka hadlimaya aniga ee waxaan u jeedaa ahlusunna waaljamaaca manhajkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim waayo kaasaa la yidhahdaa ahlusunna waaljamaaca haddaba waxaan uga digayaa qof walba oo muslima oo imaqlaya inuu iska ilaaliyo waxyaalaha la yidhaahdo takfiirka fitnatu takfiir aad bay uga digeen culummadu ha la akhriya kitaabka qayimkaa oo waxa weeye uu ka qoray asheekh cali alxasan alxalabi raim xafidahullah oo uu ku aruuriyey waxa weeye muxaadaradii qayimkaayd oo uu jeediyey alcallaamatu alalbani raximahullah ka bacdina uu qaaday oo muxaadaradaa markuu qoray waa cali xalabi waa ardada sheikha albani markuu qoray ayuu wuxuu u geeyey ibni baaz raxmatullaahi calayhi sheikha caalimkaa markaasuu ku dul akhriyey markaasuu isaguna tacliiqiyey sheekh cuthaymiin buu u geeyey wuu tacliiqiyey kitaab baa laga dhigay waxaana la yidhaahdaa altaxdiiru min fitnati takfiir kitaabkaa ha la akhriyo waa mutadaawil wuu yaallaa saaxada qof walba uu kitaabkaa akhri oo waxa weeye ka faa'iidayso iskala inaali inaad ku dhacdid takfiir oo aad dadka gaalaysiisid aad iyo aad isaga ilaali baabka ku xiga alkabiiratu alkhamsuun waxa uu imaamu dahabi ku xijiyey wuxuu yidhi adiyatu almuslimiin wa shatmihim qofka muslimkaa in la dhibo ama la caayo ma bannaana iyadana oo qof muslima lama dhibi karo ama xaakim ahow ama askari ahow ama waxa weeye qof xoog la ahow war qof muslima haddii aad dhibtid waxaa ilaahaygi subxaana qaadirka ah ayaa kaa abaalmarinaya dulmiga aa geysatay qaala allahu tacaala ilaah waxa uu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina kuwa dadka muslimiintaa dhibaya oo dhibaatada ku samaynaya oo rag iyo dumarba dhibaya muslimiintii oo mu'minaadka dhibaya waxay leeyihiin bikayri maktasabuu qofkii muslimkaa isagoon waxba galabsan haddii la dhibo kuwaa dhibaya waxay xambaarsadeen dembi aad iyo aad u weyn been abuurasho iyo waxa weeye ismi ayay qaateen ilaahay baana aakhiro kala xisaabtamaya adduun iyo aakhiraba ilaahay baa ka abaalmarinaya waxay geystaan wa qaala tacaalaa walaa tajasasuu ina wallaahu wuxuu yidhi walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacda war shatmigii buu u keenayaa aayaddan inaan la caayin oo la dhibin dadka muslimiintaa war ha isjaajuusinina baa la yidhi oo ha isxamanina oo waxa weeye dhibaato ha isku samaynina wa qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin qaarna yay qaarka kale ku jeesjeesin oo ku dheeldheelin oo u faamin casaa an yakuunuu khayran minhum waxaa laga yaabaa qofkan aad ku jeejeesaysid inuuba adiga kaa khayr badan yahay oo kaa wanaagsan yahay ayaa laga yaabaa ilaahay agti waayo inna akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa u khayr badan dadka kii waxa weeye ilaahay ka cabsada wa qaala tacaalaa weylun likulli humazatin lumaza humaza waxa weeye ay hamaas waa kan waxa weeye dadka dhacninaya oo xamanaya oo waxa weeye dadkii wax ka sheegaya oo yaciibu nnaas dadkii buu ceebaynayaa waana dhacninayaa oo xumaan buu ka sheegaya hamaaskuna waxa weeye isagana waa humazatin lamaza labaduba waxa weeye waa macnaha qofkii in ama la xanto ama waxay ku kala duwan yihiin baa la yidhi oo culummadu yidhaahdeen qofna waa qof markuu dadkii la joogo ayuu wax ka sheegayaa qofna markay ka maqan yihiin ayuu ceebaynayaa oo xamanayaa oo wax ka sheegaya haddaba ma bannaana qofka islaamkaa ama ha kula joogo ama ha kaa maqnaado inaad wax ka sheegtid waa xaaraam oo waxa weeye aad xamatid ama wax ka sheegtid waa xaaraam wa qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi inna shara annaasi mansilatan cinda allaahi qofka dadka ilaahay agtii qofka ugu shar badan oo mansilada ugu xun naarta gelaya waxa weeye man wadacahu annaas riwaayadda kale waxay leedahay man tarakahu annaas wadciguna iyo tarkiguna waa isla mid man wadacahu annaasu midkay dadku ka tagaan oo ka cararaan itiqaa'a fuxshihi waa qofka afka xun oo dadka ceebaynaya oo dadka wax ka sheegaya weeye waana xadiid muttafaqun calayh ha noqonin akhii fillaah markaa midka dadka caaya midka dadka wax ka sheega midka dadku ka cararaan haddii kale ilaahay agtiisa waxaa kuu taalla mansilo aad iyo aad u xun waad aragteen soomaalidu waxay yidhaahdaan hebel waa mid af xun waa qof af xun oo dadka wax ka sheega ha la iska ilaaliyo sifadaa xun oo damiimkaa wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi cibaad allah addoommadii ilaahayow inna allaaha wadaca alxaraj ilaahay waxau dejiyey oo dadkii ka dejiyey xarajkiiyo dhibaatada ilaa man iftarada qof isagii markaa waxa weeye la yimid oo iftiraa la yimid oo waxa weeye dulmi la yimid macnaha ilaa man ikhtaaba qof dadkii xantay oo dhibaato ku sameeyey oo waxa weeye isagu dadkii muslimiinta ahaa dhibaato ku samaynaya sida imaam khadaabi ay ku fasirayaan waxa uu yidhi qof waxa weeye qaatay cirda akhiihi qof walaalkii muslima cirdigiisii qof wax u dhimay ilaa man iftarada ay man qadaca qof walaalkiisa oo muslima cirdigiisii ayuu goostay oo qaatay oo xumaan ku sameeyey ama uu xantay ama dhibaato ku sameeyey ama wax ka sheegay fadaaka aladii qofkaa weeye qofka xarija xarajkiiyo dhibaatadu ay ku dhacday oo halaka ama halaagsamay macnaha qofka dhibaatada xun ku dhacayso oo halaagsamay oo mashaakil oo dhan uu ku dhacay waa qofka qofka muslimkaa oo walaalkiisa xamanaya oo dhibaatada ku samaynaya kaa weeye haddaba markaa waa xadiid saxiixa sida imaam abu daawuud iyo ay warinayaan sheikh albanina ku saxiixinaya fii saxiixi iljaamic iyo sunan abi daawuud wuxuuna ku tusayaa oo kuu caddaynaya haddii qofku qof muslima oo walaalkiisa uu xanto ama dhibaato ku sameeyo ama erey xun yaraado inay tahay arrin aad iyo aad u xun allihii subxaana qaadirkaana uu kula xisaabtamayo oo aan loo cafiyeynin amaa dunuubta aad ilaahay ka gelaysid waxaa laga yaabaa ilaahay inuu iska kaa cafiyo oo waa kafuururaxiim xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun qof walba oo muslima qofka kale oo muslimkaa waa ka xaaraam cirduhu cirdigiisu waa ka xaaraam inaad wax ka sheegtid wa maaluhu maalkiisuna waa kaa xaaraam wa damuhu dhiiggiisuna waa kaa xaaraam attaqwa haahunaa taqwaduna waa xaggan wuxuu ishaaray nebigu xagga waxa weeye qalbiga bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qofka muslimkaa shar waxaa ugu filan inuu walaalkiisa muslimkaa uu xaqiro oo uu liido ayaa shar oo dhan ugu filan waana xadiid saxiixa sida sheikha albaani ku caddaynayo sunan tirmidi oo waxa weeye iyo irwaa'i alqaliil iyo waa xadiid saxiixa oo waxa weeye sugan haddaba markaa waxaa xadiidkaana ku tusayaa inaadan qof muslima dhiiggiisa cirdigiisa sharaftiisa maalkiisa inay xaaraam kaa yihiin mar hadduu muslim noqday oo aadan bannaysan karin wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi almuslimu cala almuslim almuslimu akhulmuslim qofka muslimkaa waa qofka muslimkaa walaalki laa yadlimuhu ma dulminayo walaa yakhdiluhu ma hoojinayo walaa yaxqiruhu mana liidayo bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim imaamu muslim baa weriye waa xadiidkii horeoo kale wuxuuna ku tusayaa inaadan walaalkaa dulmiyaynin oo aadan hoojinaynin oo aadan xaqiraynin oo aad iska ilaalinaysid arrimaha noocaas oo dhan aad iska ilaalinaysid wa qaala nebiyu sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi xadiid kale sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qofka muslimkaa inaad caydid waa faasiqnimo inaad dishidna waa gaalnimo arrintan markaa waxaan ku fasiraynaa caqiidadii salafu saalix ay kufrun duuna kufri waayo qof muslima haddii aad caydid ood faasiq nonaado qof walba waa faasiq fisqigana laba u qaybsamaa mukhrij canilmilla mid dadka diinta ka saaraya oo waa faasiqnimadii gaalnimada ahayd iyo fisqi camal xun ah oo waxa weeye aad u xun oo aan la oggolayn waayo acmaasha labaa loo qaybayaa camal xun oo acmaalulkufaar ah oo waxa weeye kufri duuna kufri baa la yidhahdaa aan lagu gaaloobaynin laakiin min alkabiira ah iyo inuu qofkii diinta kaga baxo marka ma aha kufrigii diinta lagaga baxayey wa qitaaluhu kufrun inaad qof muslima dishidna waa gaalnimo haddii aad xalaashatid haddaadan xalaashanna gaalnimo ma aha ee waa min alkabaa'ir min akbari alkabaa'ir ayay soo gelaysaa laakiin hadduu qofku xalaashado diinta waa kaga baxaya oo yidhaahdo hebel inaan dilo waa ii bannaan tahay oo diintaa ii bannaynaysa waa arrin khatara wey wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam awalna waa inoo soo horumaray xadiidkan laa yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah qofkii janno geli mayo qofkaan deriskiisu ka nabadgelin bawaa'iqdiisa bawaa'iqda waa xumaanta iyo dulmiga iyo waxa weeye dhibaatada lagu samaynayo dadka deriska waa inoo soo hormaray waa xadiis saxiixa wa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxay wariyeen laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ma rumaynin ma rumaynin saddex jeer nebigu markuu yidhi baa layihi rasuulka ilaahaya waa kee qaala wuxuu yidhi alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah kan aynan ka nabadgelaynin dadka deriskaa xumaantiisa iyo dulmigiisa wa fii lafdin calaa shardi saxiixayn buu yidhi imaamu dahabi xadiid kale oo saxiixaynka shardigiisa ee ayna werin nebigu wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata cabdun qof jannada geli mayo laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah aynan derisku ka nabadgelaynin xumaantiisa haddaba marka deriska oo dhib loo geysto waa min alkabaa'ir awalna waa inoo soo hormaray waxa weeye axaadiidtaas waa axaadiis saxiixa oo wada sugan sida ay culummadu caddeeyeen sheikha albaani iyo imaamu dahabi iyo kutba ay werinayaan oo ku caddeeyeen marka xadiidkan hadda aan sheegno ugu dambeeya imaamu xaakim baa werinaya wa saxaxahu alxaakimu waafaqahu dahabi wa bnu xibbaan na waa saxiixiyey sheikh albaanina waa saxiixiyey waana xadiis saxiixa haddaba markaa waxaynu u baahannahay inaan iska ilaalinno deriska dhibaatadiisa wa qaala nebiyu sala allahu calay wasalam nebiga xadiid kale wuxuu ku yidhi axaadiidtan inta badan awalba inoo soo hormareen waan iska dulmaraynaa man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyuxsin ilaa jaarihi qofkii ilaah iyo maalinta qiyaamo rumeeyey jaarkiisa ha rumeeyo ha wanaajiyo falyuxsin ilaa jaarihi deriskiisa ha hagaajiyo deriskana waa inaad aad iyo aad loo ixtiraamo loo wanaajiyo ayaa loo baahan yahay waana soo tafsiilinnay qaybsiga u qaybsamaan iyo aqsaamtooda iyo xuquuqdooda waaya xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abu hurayra qiila yaa rasuula allah inna fulaana gabadha heblo la yidhaahdo tusallii waa tukataa alleyla habeenkii bay salaatuleyl tukataa wa tasuumu annahaar maalintiina soon sunno ahay soontaa wa fii lisaanihaa carrabkeedana shay-un yu'dii jiiraanaha carrabkeedana waxay ku dhibtaa dadka deriskaa qaala nebigu wuxuu yidhi ay saliidatu lisaan fa qaala waxa uu yidhi nebigu laa khayra fiihaa wax wanaaga ma leh hiya fi naar naar bay gelaysaa ay macnaha camalkaa ay samaysay naar bay ku gelaysaa waana xadiis saxiixa awal buuna inoo soo hormaray oo deriska markaan ka soo hadlaynay baan ka soo hadalnay xadiidka waaya wuxuu yidhi shiikhu imaamu dahabi nebiga waxaa kaloo laga wariyey inuu yidhi udkuruu maxaasina mawtaakum war dadkiinna dhintay hadduu qofkii mar dhintay wanaaggiisa sheega oo xumaantiisa ha sheeginina wa kufuu can masaawi'ihim xumaantoodana ka joogsada xadiidkaana waa xadiid daciifa oo waxa weeye aan sugnayn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan loo tiirin karin imaama abu daawuud ayaa warinaya imaamu xaakim waana xadiid daciifa sida sheekha albaani iyo kayrkiiba ay ku caddeeyeen fii daciifi aljaamic iyo daciifi abi daawuud marka xadiidkaa waa daciif iyo daciif tirmidi iyo marka qofka dhintay hadduu xumaan dadka uga tegey oo waxa weeye uu qof xun ahaa haddeed xumaantiisii waa la sheegayaa waayo dadkaa looga digaya antum shuhadaa'ullaahi fil ardi buu yidhi nebigu markhaantigii dhulkaa tihiin qofkii xumaan waxa weeye dadka ay ku barteen dee waxay odhanayaan qof xun buu ahaa waxa weeye aakhirana wuu la tegayaa oo waxa weeye maaragtay wixii uu galabsadaa ka horreeya laakiin waxba tari mayso hebel oo qof xun ahaa in la yidhahdo qof fiican buu ahaa waxba tari mayso waxaa xadiidkuna waa daciif wa can abi darin radia allahu canhu annahu samica anabiy sala allahu alay wasalam yaquul man dacaa rajulan qofkii qof ugu yeedha bilkufri gaalnimo aw qaala yidhaahda caduwullah caduwallah waa cadow ilaahay walaysa kadaalika uuna saasna ahayn ilaa rajaca calayhi meeshaani khatar weeye xadiidkaa waa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim iyo kayrkood baa warinaya waa axaadiista takfiirka oo aad iyo aad la isaga digayo war qof muslima haddii aad tiraahid gaal baa tahay ama cadow ilaahay baa tahay waa khatar weeye hadduunan qofkaasi gaal ahayn adaa gaaloobaya marka dadka maanta ku degdegaya oo dhallinyaradaa gaalnimada ku degdegaya axaadiistan si fiican ha u fahmeen oo qofkaasi adigu ma ogid waxa uu yahaye hadduunan gaalnimo cad la imaanin oo bannaanka la soo istaagin oo uunan isagu caddaysan aduu faraha ka qaad oo culimmada u daayo waxaa dhahdaa arrintaa culimmadaa ka jawaabaysa oo culimmada u daayo faraha ka qaad waayo khatar weeye inaad diintaadii oo dhan aad ku cayaartid baa khatara intaadan waxaadan cilmi u lahayn iska dabaalatid wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii wuxuu yidhi xadiid kale lammaa curija bi markii lay dheelmiyey ay macnaha kor la ii qaaday habeenkii alisraa waalmicraaj marartu waxaan soo maray biqowmin dad lahum adfaarun min nuxaas ciddiyale maaragtay sameeyey oo macdanta iyo birta laga sameeyey yakhmishuuna wujuuhahum wejigooda ku jeexjeexaya wa suduurahum waxa yakhmishuuna wujuuhahum wejiyadooda ayay ku jeexjeexayaan iyo xabadkooda fa qultu waxaan idhi ey jibriil macnaha man haa ulaa'i yaa jibriil war jibriilow kuwaan maxay yihiin fa qaala wuxuu yidhi nebi jibriil alladiina kuwii weeye ya'kuluuna cunaya luxuuma annaas dadka hilibkooda wa yaqacuuna fii acraadihim cirdigoodana wax ka sheegaya subxaana allah waa arrin aad iyo aad u khatara waana xadiidka abu daawuud ayaa warinaya min xadiidi anas waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani raximahullah iyo kayrkiiba ay ku cadde uu ku caddeeyey kutub badan sida sunan abi daawuud iyo silsilata axaadiis saxiixa haddaba xadiidkan waa waciid khatara qofkaad maantoo dhan dadka fadhi ku dirirka iyo waxa weeye maantoo dhan qiila waqaalada ku jira xataa ay noqdeenba meel walba in laga doodayo xan iyo dhibaato maalin walba qof walba qolo difaacayo u diyaar garow waxa weeye cadaabulqabriga noocaasa inaad hadhow wejigaaga iyo xabadkaaga aad ku jeexjeexi doontid ciddiyahaaga oo bir ah inaad ku jeexjeexi doontid oo lagugu cadaabayo waayo dadka hilibkooda iyo acraaddooda haddaadan iska daynin waa arrin khatara ilaahay ha loo toobad keena ikhwaani fillaah oo ha la yska ilaaliyo wa qaala nebiyu sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi inna min shira inna min akbari alkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a shatmu rajuli waalidayh qofku inuu waalidka caayo qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow wa hal yashtumu alrajulu waaliday ma qof baa waalidka caayaya qaala wuxuu yidhi nacam haa yasubbu aba arajul qof buu waalidkiis caayayaa fa yasubbu abaahu isagana aabbihiisaa la caayayaa wa yasubbu ummahu hooyadiisuu caayayaa fa yasubbu ummah hooyadiisaasna la caayaya ay macnaha sabab wuxuu u noqonayaa in waalidkii la caayo hadduuna waalidkii toos u caayin oo wax ka sheegin dee maanta waaba la arkayba dad waalidkood toosba wax uga sheegaya laakiin macnuhu waxa weeye adigu sabab ha u noqonin in waalidkaa la caayo haddaad waalidkaa in la caayo sabab u noqotid waxaad ku dhacday min akbarilkabaa'ir wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa inna min akbari alkabaa'ir an yalcana arajulu waaliday waalidki inuu naclado qofku qiila waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay oo ma qof baa waalidkii nacladaya kayfa yalcan alrajulu waaliday qaala wuxuu yidhi yasubbu aba arajul fa yasubbu abaah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah isagana hooyadiisaa la caayaya aabbihiisaa la caayayaa markuu qof aabbihii iyo hooyadii uu caayo waana xadiid muttafaqun calayh haddaba ikhwaanii fillaah aad iyo aad taana la ysaga ilaaliyo waayo soo laa yarmii rajulun bilfusuuqi waalkufri ilaa ilaa irtadda calayhi in lam yakun saaxibuhu kadaalika imaamu muslim baa weriyey qof haddii uu qof muslima ku yidhaahdo ama faasiq baa tahay hadduunan ahayn adigay kugu soo noqonaysaa axaadiistii hore oo kaluu la macno yahay inaad iska ilaalisid baa la rabaa marka wa qaala nebiyu sala allahu calay wasalam ugu dambayntii xadiidka uu ku soo gebagabeeyey wuxuu yidhi laa tasubbu alamwaat war qof dhintay ha caayinina dadkii dhintay ha caayinina fa innahum qad afdow ilaa maa qaddamuu war way la kulma wixii ay hormarsadeen imaamulbukhaari baa werinaya ay macnaha xadiidkaani wuxuu ku tusaya qofka si kastood u necab tahay hadduu mar dhintay faraha ka qaad waayo wixii uu galabsaday oo uu shaqaystay oo uu waxa weeye hormarsaday ayuu la kulmay oo laga xisaabinayaa adiga marka wax dambe ha u geysanin waayo waa dhintay qofkii qaala alxaafid raximahullah fii fatxi ilbaari waxa uu yidhi qaala ibnu badaal caliy ibni khalaf waxa uu yidhi waa min shuraaxi alxadiid waxa uu yidhi sabu alamwaat yajrii majra alghiiba qof dhintay inaad caydid waa adiga oo xantay oo kale fa in kaana aglaba axwaali almar'i alkhayr haddii qofka xaaladdiisa inta badan ay khayr ahayd waqad takuunu minhu khaflatu ay macnaha inuu khaladaad lahaana waa dhici kartaa faaliqhtitaabu mamnuucun in la xantaa waa mamnuuc oo wax laga sheego lama oggolo qof muslima inaad wax ka sheegtid ood xamatid waa xaaraam wa in kaana faasiqan hadduu faasiq ahaa muclinan fisqigiisii iclaaminaya falaa kiibata lahu waxa weeye qofkaasi xan ma aha laakiin waa marka laga digayo xumaantiisa waa markaad leedahay matalan qofkaa hebela oo saas ahaa xumaantiisa noocaasaa la iska ilaaliyo markaad leedahay manhajul khawaarij iska ilaaliya firaqu daallay ahaayeen masalan hadda markii aannu nidhi dulkhuwaysira nin xun buu ahaa oo nebigiibuu saa ku yidhi ma aha inaan isaga u dan leennahay laakiin macnuhu waxa weeye xumaantiisi aan ka digayna taasoo kale kiibe lama yidhaahdo marka qofka xunoo faasiqa ah mubtadica ah dadka xumaanta u jeedaya ay mubtadica waxaan ka wadaa kan bidcada dadka ugu yeeraya mubtadicu labay u qaybsamaan qof mubtadica oo bidca ku camalfalaya oo bidcadiisii aan dadka ugu yeerayn kaa isagaa loo naseexaynayaa siran si gaaraa loogu naseexaynaya waxaa la leeyahay bidcada iska daa ilaahay ka cabso amaa kan dadka bidcada ugu yeeraya isaga toos baa loo radiyaya hadduu diido inuu ka joogsado dadkaa looga digayaa waana loo caddaynayaa ma aha dadku marka markay arkaan innaga soomaalida uma samaysnin oo ma fahansanin in waxaa weeye dadka laga digo baab dhanoo la barto weeye oo fanni min waxa weeye min funuunun cilmi ka mid ah aljarxu wa tacdiil baa laydhaha altaxdiiru min ahli lbidac in marka laga digo dadka ahlu bidacagaa waa min usuuli ahlisunna ayay ka mid tahay marka markaad aragtid nin ka digaya qof ahlu bidaca ma aha inuu khalad ku jiro hadduu laakiin dawaabiddeedii iyo shuruuddeedii iyo si cilmiga uga digayo oo waxa weeye u caddaynayo qofkaa khaladkiisa oo uu ka digayo dadka uga digayo waa arrin wanaagsan laakiin lama oggolo qof ardaya oo jaahil oan waxba garanaynin oon cilmigii garanaynin inuu cidduu rabo intuu iska caayo yidhaahdo waa ahlubidac ama waxa weeye qof walba uu ku idlaaqo waxa weeye mubtadic arrintaa lama oggola waa arrin khatara weeye waa in la iska yaal oo aan qofna lagu degdegin ilaa culummadu caddeeyaan inuu qofkaasi ahlubidac yahay mar hadday culummadu caddeeyaan inuu ahlubidac yahay laa khayra fiihi waa la radiyayaa waana looga digayaa wixii xumaana uu sameeyey wuxuu yidhi marka shiikhu raximah ee ibnu badaal haddii qofkii ahlu bidaca ahaa dhinto buu yidhi oo waxa weeye wixii uu kasbaday uu la tegey waa la iska daynayaa markaa faraha laga qaadaya caaisha radiallaahu canha ayaa waxaa laga wariyey xadiidkaa markay warisay wuxuu yidhi wuxuu yidhi waqad camilat caaisha radiallahu canha hada alxadiid xadiidkaanay ku camal fashay bidaalika fii xaqi man istaxaqa cindahaa allacna qofkii dadkii masalan caaisho wax ka sheegay oo kale oo mutay in la naclado markay noolaayeen way nacladi jidhay laakiin markay dhinteen farahay ka qaaday oo way iska daysay haddaba marka halkaa waxay aadaabtaa ina baray qofku haddii uu dhinto haddii uu qof xun ahaa iyo hadduu qof fiican ahaa ilaahay baa xisaabinaya marka adigu faraha ka qaad ilaa inaad bidcadiisii ka digaysid mooye haddaad bidcadiisii ka digaysid adiguaad ka digaysaa manhajulkhawaarij baa ka digaynaa manhajulmuctilaan ka digaynaa qadariyaan ka digaynaa suufiyaan ka diga kulli waa radiyaynaa waana ka digaynaa shaksi gaar isaga keligii waxba ka sheegi mayno oo wixii xumaana uu sameeyey ayaan leenahay la iska ilaaliyo amaa inaan shaksi wax ka sheegno taasi waxa wax wanaagsan maaha mar hadduu dhintay ilaahay baa xisaabinaya ugu dambayntii waxaan kusoo gebagabeynayaa ikhwaani fillaah rabbigii subxaana qaadirka ahayna waafajiyo inaynu diinteenna fahanno oo manhajka ahlusunna waljamaaca aynu fahanno manhaju salaf asaalix ridwaanullaahi calayhim waayo aad bay inoogu yar tahay cilmiga xagga manhajka aad buu inoogu yar yahay dadku badanaa fiqiga iyo waa la bartaa axaadiidta laakiin manhajka si fiican looma barto haddaynu soomaali nahay waa in arrintaa awoodda la saaraa oo kutubul manaahij la akhriyaa firalla la iska ilaaliyaa oo aad iyo aad looga digtoonaadaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala rabbigii subxaana qaadirkaan ahayna waafajiyo wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin